ayaala ku soo dhowaada barnaamijkii martida mikrofoonka oo magaalada london uu noogu soo diyaariyey waryahayaga ridwaan xaaji cabdiweli
dhegeystayaal barnaamijka martida mikrofoonka waxaa toddobaadkan aan ku waraysanayaa faysal cali sheekh maxamed oo ah guddoomiyaha hay-adda u diyaargarowga aafooyinka iyo kaydka raashinka qaranka ee somalilan kusoo dhowow marka hore barnaamijka faysal ugu horeynna waxaan jeclahay inaan ku weydiiyo bal si guud inaad uga hadasho xaaladda abaaraha guud ee somalilan aad iyo aad baad ridwaan u mahadsan tahay bismillahi raxmaan raxiim runtii kolkaa taarikh ahaan ad eegto abaaraha experience ama khibrad badan baynu u leenahay waqtiyo fara badan waxaa la diiwaangeliyey kun iyo waqtigii ingiriiska uu joogay dhulkan kun iyo sagaal boqol iyo afar iyo tobankii waxaa la diiwaangeliyey abaartii u horreysay oo xaarama cuno la odhan jiray kun iyo sagaal boqol iyo afar iyo tobankii waxaa ka dambeeyey ilaa iyo sagaal iyo labaatan abaarood oo ilaa kun iyo sagaal boqol iyo afar iyo tobankii laba kun iyo afar iyo tobankii ilaa sagaal iyo labaatan abaarood baa dhacay kolkaynu taarikhahan eegno waxaa ka mid ahaa taa xaarama cunaha ka mid hawaaraha ka mid ahayd haariyaa ka mid ahayd halgacunaha ka mid ahayd waxaa kaloo ka mid ahaa iyaguna arigaba bakayla cunkii duumaale aad iyo aad bay runtii u fara badnaayeen dabadheero iyona dhowr iyo tobaatanadii ahayd markaa runtii experience baynu hayno dhowrkii kolka muddo la joogo dhowr iyo tobankii sano ama labaatankii sano mararka qaar waxaa dhici jiray abaarahaasaa si taarikh ahaan kolka aan xuso dhici jiray laakiin iminka waxaad moodaa runtii sanadahan dambe in isbedelkan cimilada ee dunida ka dhacay uu keenay inay sanadkiiba ama laba jeer ama dhowrkii sanoba mar inay dhacaan oo sidaynu ognahay tobankii sano ee u dambeeyey waxaa jiray somaliland abaaro badan baa jiray oo joogta oo dad iyo dalba runtii saamiyey marka runtii sanadkana kuwaas unbuu ka mid yahay waxaa runtii ka dhacay gobolada qaarkood sidaynu ka warqabno roobabka had iyo jeer jilaalka ama dee abaarahan asbaabaha keena waa roobabka oo yaraada cimiladan oo isbedeshay waxaana runtii gugi waktigii gugu taaltaal buu ahaa sanadkan meelaha qaarna wuu ku fiicnaa meelaha qaarna wuu ku yaraa sidoo kale dayrta oo ah roobabka jebiya jilaalka ayaa runtii aad iyo aad meelo badan aad iyo aad ugu yaraa oo aad u yaraa meelaha qaarna aan kubadiin khaasatan gobola bariga oo dayrta aad u hela
marka meelaha ugu daran meelaha ugu daran xilligan waa xagee markaa runtii sanadkan ma jirin roobab dayrahoo wanaagsan oo dalka ka da-ay taasi waxay keentay runtii inay gobollo badan oo somalilan ka midihi ay jirto abaari biyo la-aanina ay kow ka tahay oo iminka baahida kuwaaday tahay biyo la-aan waxaana ka mida masalan haddaan soo qaato gobolka sool baa ka mid a gobolka sanaag baa ka mid a qaybo ka mid a gobolka togdheer baa ka mid a koonfurta maroodi jeex baa ka mid a marka eryooyinka biyo la-aantu ay aadka uga jirto meelahaasaa ka mid a waayahay markaan eegno somalilan waxa ay wadayba muddo kaydka cuntada iyo ka hortaga aafooyinka adigana madax baad u ahayd sanadihii ugu dambeeyey marka maxaad ka qabateen abaarta hadda
runtii abaaruhu dee sanad walba way soo dhacayeen marbana waxuunbaa laga qabanayey annagu xukuumadan uu hogaaminayay madaxweyne muuse biixi dadaal fara badan bay runtii in hay-addii lafteedii la xoojiyo oo la dhiso oo la dhiso siyaasadihii lagu hagi lahaa oo dhan la dhammaystiro sida siyaasadii maaraynta raashinka siyaasadii maaraynta aafooyinka siyaasadii diyaargarowga aafooyinka hagayaashii siyaasada dhammaantood runtii iyo early warninka ama digniin bixinta hore siyaasadahaasoo dhan runtii waa wada diyaarinay waxaa kaloo aanu diyaarinay goobihii wax la dhigi lahaa oo runtii dee ay dowladii hore wixii dee enjida la odhan jiray ama raashimada la dhigi jiray dhammaantood ay wada baabeen waxaanu runtii dhisnay xaruntii hargeysa oo storkii weynaa iyo rabholis ama bahalaha la yidhaha tendhooyinka oo laba oo waaweyn ay yaalaan waxaa kaloo aanu toddobaadkan iminka hadda dhammaaday aanu xadhigga ka jarnay ilaa afar dhisme oo ay ka mid tahay xarunta burco oo gobolka togdheer aanu u samaynay stor weyn iyo dayrkiisii aanu dhammaystirnay oo madaxweyne ku-xeenkuna runtii oo xadhigga ka jaray bakhaarada kaydka ee berbero laba bakhaaroo waaweyn iyo xafiisyadiiba runtii xadhigga laga jaray oo konton mitir iyo labaatan mitir midkiiba uu yahay waxaa kaloonu furnay bakhaarradii kaydka abaarso oonu doonino xaalunta gurmadka guud ee qaranka inaanu ka dhigno oo bakhaar weyn oo labayo konton mitir iyo iyo labaatan mitir aanu dhisnay iyo xafiisyadiiyo dayrkii weynaa aanu dhammaystirnay waxaa kaloonu gebilay ka samaynay iyadana xarun laba bakhaaro waaweyn iyo istoodhadii kuwaasoo dhammaantood runtii ka mida diyaargarowga loo samaynayo abaarahan iyo howlahan markaa runtii muddada aanu joogna waxaanu qaybinay raashin gaadhaya ilaa boqol iyo shan iyo toddobaatan kun oo qoys oo bil raashinkeeda baanu qaybinay afartaa sano ee u dambeeyey oo bilala runtii intii aanu shaqaynaynay waxaa kaloo aanu waayahay faysal haddii ama aanu haddii isku aan kaa xidhnaa dhex galo hay-adaha caalamigii waxyaabaha ama kuwa qaramada midoobay kaalmooyinka ay dadka abaaraha iyo dhibaatooyinkaasi ay ay ay saameeyaan waayahay Because waxa faysal dhacay waa inta mahadsan tahay badan haddaad waa u mahadsan tahay fiirsato afartii sanadood ee u dambeeyey ridwaan oo waxaa dhacay ilaa afar dhacdo oo iyaguna inagu cusub waxaanu maqli jirin xaggaa dee aad joogtaan ama ama maraykanka haricon iyo waxaas baanu maqli jirnay waxaa ka dhacay ilaa afar dhacdo oo ah duufaano roobab dabaylo wata oo ay ka mid tahay sagar oo laba kun iyo sideed iyo tobankii bishii may sideed iyo tobankeedii dhacay kayaar baa ku xigtay bawaan baa ku xigtay gaati oo laba kun iyo labaatankii dhacday oo intuba khasaarooyin eh, kala duwan runtii qaarkoodna ay sahlanaayeen qaarna ay dhibaato badan geysteen marka taasina waa wax lagu soo korodhay oo runtii iskuulo Waayahay, waa badan iyo mahadsan dad tahay.
iyo- iyo Waa maraykanka mahadsan tahay, intii wax Faisal.
yeel u geystay oo qaran waxaan ahaan jeclaan lahaa inaad aad soo looga koobto gurmaday.
jawaabaha adoo raalli ah Een, toddobaadkan laftiisa waxaad een, soo sawirayseen idinkoo maaragtay ku jira bakhaarro waaweyn oo cunto ay taallo marka cunnadaas ma qaybiseen ilaa hadda mise weli bakhaarada isaga jirtaa
hadda waxaan samaynaynaa waxaan gu- guddidii heer qaran baa madaxweynuhu magacaabay oo madaxweyne ku-xigeenku guddoomiye u yahay go-aamadii u horreeyey ee guddidu kolkii ay fadhiisatay ay gaadheen ko waxa ka ahaa horta in ilaahay la baryo oo roobdoon la sameeyo taasna runtii waa la sameeyey ilaahay baana gacantiisuun lagu dhargaayo dee bini aadmi wuxuu bixiyaa waa wax kooban sidoo kale waxaanu diray guddi farsamo oo wasaaradaha iyo hay-adaha caalamiga iyo kuwa un-ta ka kooban oo lixda gobol ee waaweyn iyo gobolladii kasii farcamayba runtii kormeer ku soo maraya oo soo qiimaynaya xaaladaha iyo baahiyaha dhabta ee jira kuwaasna toddobaadkan baanu filaynaa inay soo gebagabeeyaan socdaalkiisa taasina waxay keenaysaa in baahiyaha wixii u muhiimsan lagu bilaabo waxaananu bilownay runtii biyo qaybintii oo booyado dowladdu ay leedahay sagaal booyadood baa la hayaa kuwii u horreeyena runtii gobolka togdheer iyo gobollada kale ayaa lagu bilaabayaa oo imika ay gaadheen qaarkood marka runtii howlgalkii waa la bilaabay wixii in ka soo baxa een, maxsuul ama international community ha noqoto ama dowladda ha noqoto ama dadweynaheenna wixii aynu weydiisan karnaba ha noqoto in dadkaa loo gurmado hawsheedii waa lagu guda jiraa runtii xukuumadduna waxay diyaar u tahay inay ka shaqayso waayahay markaan eegno dhinaca een, gobolada bariga ee somalilan ayaa inta badan een, la sheegayaa inay yihiin hadda meelaha ugu daran ee abaaruhu ay ka jiraan Een, maxaad iyagu ugu tala gasheen si gaar ah maadaama ay tahay meelaha ugu daran xilligan
runtii waa tan qiimaynta aanu wadno siday u kala daran yihiin goobuhu ayaa loo eegayaa wixii laga qaban karan waa dhibaatooyinka u weyni runtii waxa weeye waa biyaha iminka waxa taagani biyaha ugu sii daran oo ereyooyin badan biyihii barkado ama eh, laasas yaryar oo iyaguna go-aya meelaha qaar biyihiibaa qadhaadhaanaya kolka uu uu abaartu ay sii adkaato meelaha qaar ceelashii borholiska ama la yidhaahdo eh, eh, riigaga ayaa qaarkood jabeen qaarkoodna eh, la dayac tiraa wasaaradda eh, biyuhu runtii ay aad iyo aad ugu howlan tahay kuwa dhimanna ay xukuumad ahaan lagu talagalay in in la kiciyo wixii la kicin karo sidoo kale in in, eh, biodhaamis xoogla la galo wixii cuno la gaarsiin karana dadka la gaarsiiyo markaa qorshuhu uu isdaba socdaa bilowna weeyaan dee ilaa bisha eh, abrila waxaa la filayaa ilaahay raxmadiisa kama quusanayno oo mar walba ilaahay baynu baryaynaa haddana waktigii caadiga hayee guguday uu iman jiray oo ilaa abril gaadhaya in lagu sii talagalo waana wakti dheer oo awal dee february waxa ka dambeeyuba kulaylka iyo iyo biyo la-aanta iyo iyo iyo iyo ay bilaabi jirtay laakiin maanta waxaad moodaa inay aad iyo aad waktigii uga soo horeyso waayahay marka ma haysaan tirada rasmiga ah ee dadka eh, ay- ay abaaruhu saameeyeen guud ahaan somalilan imisay dhan yihiin runtii waa dad badan laakiin imika qiimayntii baa socota sidaan kuu sheegay guddidii farsamo ayaa ku maqan toddobaad gudihii baanu rajaynaynaa insha allahu kariim in tirada iyo baahiyaha iyo gobol walba ay meelaha qaar biyo way leeyihiin oo baadkii baa ka maqan meelaha qaar baadkii baa ka maqan oo biyay leedahay meelaha qaar baad iyo biyo toona ee dhibaataa ka jirta meelaha qaar cunto marka runtii waa la qiimeynayaa area walba wixii baahiyeye jira ayaanu xukuumad ahaan iyo qaran ahaan iyo ganacsatadeenna iyo dadkeenaba runtii ilaahay aanu la kaashanaynaayo in wax la gaarsiiyo deg deg wax loo gaarsiiyo international communitygana aanu ka codsanayna marka waa howl imika lagu jiro waanun idiin soo sheegi doonaa tirada rasmiga ah ee riboodkaas ama warbixintaas kusoo baxda waa gartay marka een, waxyaabaha hadda somalilan ay doonayso inay uga hortagto eh, abaarahan ma wax idinka aad ku filan tihiinba mise een, bulshada caalamka laftirkeeda waxaa suuragala inaad weydiisataan kaalmo kale kolleyba een, kuma wada filin waayo dalan qoosila malihin dhaqaalaha dalkuna dee internationali kuwarkaade dowladda maraykan baa kolka duufaan yar ay ku dhacdo baxarka iyo dhibaatada iyo burburka iyo dhibaatada marka wax laga dabaalan karo runtii ma aha oo dowlad ahaan kelida ayaanu ka dabaalan karno waxaanu la kaashanaynaa international ama hay-adaha qaramada midoobay iyo kuwa kale ee internationalka ah iyo dowladaha aanu saaxiibka nahayba intaba waan la kaashanaynaa waxaananu runtii ku xisaabtamaynaa oo koowaad waxa weeye waa dowladda somaliland iyo shacbigeeda ganacsatadeeda iyo shacbigeeda oo mar walba isku tashada oo wax badanoo hore oo la qabtayna runtii qeybta way ka qaatay maantana aanu rajaynayno inay qabtaan
waayahay ugu dambeyn maxaad jeclaan lahayd inaad la wadaagto dadka ku dhagaysanaya ee jooga daafaha dunida aad iyo aad baad umahadsan tahay runtii dadkaasi waxaan codsan lahayn ama aanu ku wargelin lahayn in dalka ay ka jirto abaari ay jirto biyo yaraani ay jirto qof kasta oo muslina oo ama reer somaliland u dhashay oo daafaha dunida jooga ama dadka kale muxsiniinta ee wanaagsan oo kasta waxaanu ka codsanaynaa inay gacan ka geystaan sidii ay walaalahooda usoo taakulayn lahaayeen sidii ay qof beer beer engegay oo aad waraabisaa yani jannada wax kaa xigaa markaa ma jiro marka waa arrin u baahan runtii in qof kasta oo ama dibad ha joogo ama gud ha joogo ama qof kasta oo ka mid a ummadeenna in ay ka qayb galaan sidii dadkeenna dhibaataysan oo runtii dad badan oo jilicsan isu soo guur badan baa jira oo meelihii xataa ama burku ama baadku oo xooluhu waxay cunayeen aan uga jeedo ay jiraan waxa runtii culaysyo badan baa guur qaar kililka shanaad bay kasoo guureen oo abaartu xaggaana way ka jirtaa xagga puntland culaysyo badan baa runtii ka yimid oo reero badan iyo dad badan baa iyaguna soo guuray oo gobolka sanaag iyo qaybo ka mid a sool runtii soo gaadhay xaggan maroodisha xawdkeeda un badan oo kililka shanaad ah baa iyaguna soo guuray marka culaysyaa la saaraya marka waxa laga yaabaa meelihii xataa biyaha lahaa ama ama ama haddii ilaahay badankeeda kuleebaadka lahaa inay si dhaqsa ah iyaguna ay ugu biiraan kuwa magaranaysaa imikaba ay ka taagan tahay marka waxaan codsanaynaa in laga wada qayb galo hawshaasi oo dadkaasi loo gurmado waayahay aad iyo aad baa ugu mahadsan tahay waktigaaga aad iyo aad baad mahadsan tahay ridwan toddobaadkanna intaas ayaan kusoo gebagabeynayaa barnaamijka martida mikrofoonka oo aan ku waraysanayo faysal cali sheekh maxamed oo ah guddoomiyaha hay-adda u diyaargarowga aafooyinka iyo kaydka raashinka qaranka ee somalilan inta mar kale aynu kulmi doonno hadduu eebbaha wadda la hiidmo waa ridwaan xaajo idin leh nabadgelyo
ridwaan aad iyo aad ayu dhegeystayaal umahadsan